halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waxaad dhegaystayaal bisha februarina waa toddobiyo toban sanadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com haatan saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtan waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona sahre ciidla nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee go'aankii shalayto kenya ay qaadatay inay la soo noqoto safiirkeeda soomaaliya islamarkaana ay ku caydhisay safiirka soomaaliya ee kenya ayada iyo kenya u taalla aniga soomaaliya haddaan nahay waxba lama soconno soomaaliya u gadaal loo celiyey lee waaye waxaa hadda socda waxaanu filaynaa inay dib noqoshoon tahay waxa kan iyo dalalkii dariska nala ah in maanta haddana la isqabsado annaga horta mar walba waxaan ka wada sugaynaa jawaabahay dawladda ka bixin doonta waxaa ka bixisay muxuu mashkaa shacab ahaan markaan ka hadalno oon shucuurteena muujino kenya hanti badanaa naga taalo shacab badanoo soomaaliya degan waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan xiisaddaasi diblomaasiyadeed ee kenya iyo soomaaliya in safiirkooda ay u yeeraan oo si ay ula tashadaan waa la gartay waa qaybta ugu hooseeya laakiin ay safiirka kalena ay yidhaahdaan soomaaliya degdeg inuu ku baxo weeye iyadana waa tallaabo kale oo ka culus marka waxaan isleeyahay ujeeddada salka ku haysa waxaa waaye in ay kor u qaadaan muranka galka kala dhexeeya soomaaliya
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo goordhow aad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo weliba warar kale ayaa idaacaddan galabnimo aad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
safiirka soomaaliya u joogay dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan ayaa maanta gaadhay magaalada muqdisho kadib markii dowladda kenya ay ku amartay inuu dalka ka baxo maalintii shalay sidoo kale kenya ayaa sheegtay in ay la laabanayaan safiirkoodii joogay soomaaliya waxaana ay tallaabadan sabab uga dhigtay kenya in dowladda soomaaliya ay ku eedaysay in ay xaraashday goobo shidaal oo ku yaala biyaha ay isku hayaan soomaaliya iyo kenya ee horyaalla maxkamadda caalamiga ah ee daheeg dowladda soomaaliya ayaan iyadu ilaa hadda war rasmigii ka soo bixin islamarkaana aan si toosa uga jawaabin tallaabada ay kenya qaaday maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee puntland ayaa dil toogashaha ku xukuntay afar dhalinyaro ah oo lagu soo eedeeyey inay dileen nin ganacsada ah oo lagu magacaabi jiray salaad cabdi diiriye garyaqaanka maxkamadda ayaa sheegay in afarta dhallinyarada ay qirteen dembiga ay galeen markii ay maxkamaddu dhegaysatay saraakiisha soo qabtay iyo weliba kuwa baadhista ku sameeyey waxaana maxkamaddu sheegtay inay la tiigsatay qawaaniinta iyo shuruucda u yaala puntland waxayna iyadoo sidoo kale maxkamaddu markaasi kadib ku xukuntay dil toogashaha dhallinyaradan dilka lagu xukumay ayay maxkamaddu magacyadooda ku sheegtay inay kala yihiin cabdifataax axmed xasan daahir dalmar saalax farxaan siciid yuusuf maxamed cabdiraxmaan maxamuud waxaana garyaqaanka maxkamaddu uu sidoo kale sheegay in muddo soddon cisho gudahooda uu furan yahay inay xukunka lagu riday ka qaataan racfaan dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arebiya maxamed bin salmaan ayaa maanta oo axada safar ku tegay dalka bakistan iyadoo la filayo inuu ilaa caawa halkaasi kaga dhawaaqo mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo dalka bakistan oo ku kacaya balaayiin dollar socdaalkan oo qaadanaya muddo laba maalmooda ayaa ku soo beegmay iyadoo xiisadii ka dhex taagan tahay bakistan iyo indiya indiya ayaa dhowaan ku eedeysay xukuumadda islaamabaad inay ka dambeysay weerar dhimasho badan geystay oo saraakiil milatariga indiya ka tirsan ay ku nafwaayeen kaasi oo ka dhacay gobolka kashmiir oo magaalo ku taala hase haatee xukuumadda bakistan ayaa iska fogeysay eedaha loo soo jeediyey ee la xidhiidha weerarka ismiidaaminta ee ay ku dhinteen ugu yaraan afartanka askari ee hindida socdaalka maxamed bin salmaan ayay ku weheliyaan xubno sare oo ka tirsan qoyska boqortooyada sacuudiga iyo dowladda waddankaasi haweeney uu madaxweyne donald trump uu u magacaabay danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay ayaa ka cudur daaratay xilkaasi sababa dhinaca qoyska ether nuret oo hadda ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa bishii disembar ee sanadkii tegay madaxweyne donald trump uu magacaabay xilka safiirka maraykanka ee qaramada midoobay si ay u bedesho niki hali oo xilkaasi iska casishay dhammaadkii sanadkii warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in nurit ay diiday in xilkaasi loo magacaabay kadib markii la ogaaday in gurigeeda muddo toban sanno ah ay ka shaqaynaysay haweeney si sharci darro ah ku deganayd maraykanka taasoo u hayn jirtay carruurta wargeyska the washington post ayaa sheegay in haweeneyda guriga uga shaqaynaysay heathan nurit aysan bixin muddo toban sannadood ah lacagtii cashuurta waajibka ku ahayd islamarkaana ay mushaarka ku qaadan jirtay si kaasha amaba lacag naqda nuuret waxaa kaloo ay iska casishay xilka afhayeenka waaxda arrimaha dibadda oo ay ka soo shaqaynaysay labadii sannadood ee lasoo dhaafay iyadoo sidoo kale ka hor imanaysa amaba ka hortimi inaanay ku biirin maamulka madaxweyne donald trump iyadoo ka tirsanayd horena uga soo tirsanayd tv-ga fox oo ay warka ka akhrin jirtay
saddex diyaaradood oo kuwa milatariga ah oo sida agab isugu jira dawooyin raashin iyo gargaar kale oo loo sido dadka danyarta ah ee ku nool dalka venezuela ayaa gaadhay magaalada kokota oo ku taalla xuduudka ay wadaagaan venezuela iyo colombiya waxaana ilaa sabtidii ku sugnaayeen halkaasi iyaga oo sugayay ogolaansho ay kaga gudbaan xuduudka sidoo kalena gargaar ay hore u direen maraykanka iyo wadamo kale oo reer galbeeda ayaa weli ku xaniban wadamada colombiya iyo brazil madaxweynaha rabshaduhu ku furan yihiin ee dalka venezuela nicolas maduro ayaa sheegay in gargaarka wadamada reer galbeedku soo direen aan looga baahnayn dalkiisa islamarkaana aanay sharci darre kaga soo gudbi karin xuduudaha wararka qaarkood ayaa sheegaya in gudaha dalka venezuela ay ka jiraan cunno yari iyo sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka wadamada ruushka iyo jina ayaa taageeraya madaxweyne maduro halka ay badi wadamada reer galbeedkuna ka soo horjeedaan
galab waxaana wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba sidii warkaba aad ku maqlayseen xidhiidhka soomaaliya iyo kenya ayaa xumaaday kadib markii dowladda kenya ay dalkeeda ka caydhisay safiirkii soomaaliya islamarkaana ay la laabatay safiirkeedii kenya waxa ay sheegtay oo ay ku eedaysay soomaaliya in shirkii dhowaan ka dhacay london ay ku xaraashtay xidhmooyin ku yaalla xuduudda kenya kenya maanay sheegeen goobta dhulka ka midka ah ee ay ku xadgudubtay amaba shirkaasi ku xadgudbay hase yeeshee waxaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee daheega horyaalla dacwad ku saabsan muranka dhinaca badda ah oo u dhexeeya soomaaliya iyo kenya taasi oo laga sugaya inay go-aan ka gaadhaan garsoorayaasha maxkamaddaasi dhegaystayaal ilaa haatanna nooma aanay suurtagelin inaan khadka telefoonka ku helno saraakiisha iyo weliba wasiirada soomaaliya si aan wax uga weydiino jawaabta dhanka soomaaliya marka ugu horreysa ee ay dhacdo inaannu helnana waannu idiin soo gudbin doonaa goordhowna waxaa inoo soo socdo falanqayn ku saabsan tallaabada kenya balse marka hore aan idiin soo gudbinno aragtida qaar ka mida dadweynaha ku nool muqdisho sida ay u arkaan tallaabada ay kenya ku caydhisay safiirka soomaaliya ee waddankaasi
bismillahi raxmaani raxiim waxaan u arkaa dowladda soomaalida maanta ka talisa ma aha dowlad shacabkeedana la tashata waxna ay ka og yihiin soomaaliya waxyaalo badan baa ka dhacay oo kenyadan waa midda ugu dambayso hadda qoyan wax allaale wixii hore u soo dhaco dhan waxay dowladdan dadka la socodsiinaysayna ma jirin waxaan ka ognahayna ma jirto ayada iyo kenya u taalla aniga soomaali haddaanna waxba lama soconno soomaaliya un gadaal loo celiyey lee waaye waxaa hadda socda waxaanu filaynaa inay dib noqosho un tahay waxa kan iyo dalalkii dariska nala aha in maanta haddana laysqaqabsado waxaan u aragnaa annagoo cadowyo badan lahayn haddana in haddana gudaha nagina cadow kale ka sii dhalan doono soomaaliya iyo kenya xiriirka soo xumaaday waxaan ka dhihi lahayne annaga horta mar walba waxaan ka wada sugaynaa jawaabahay dowladda ka bixin doonto ha ka bixisee muxuu mashkaa shacab ahaan markaan ka hadalno oon shucuurteena muujino kenya hanti badanaa naga taalo shacab badano soomaaliya degan inta ugu badnee soomaalida hantidooda kenya taalaa arintu haddii sidan kusii socoto way xumaan doontaa horta haddaan xal deg degaa laga gaarin laakiin inta ka horeysa waxaan aaminsanahnay oo ognahnay soomaaliya kenya xiriirkooda inay si naba si basiida ku dhammaan doonin dowladda kenya anaga dowlad noo ah waayo ganacsigeennay qaataa hantideennay haysataa xoog bay nagu haysataa dhulkeenna dhabay ku jirtaa lagamana hadli karo marka inaanan dawlad lahayn noo caddaynaysaa meeshaas awood darro dawladdeenna ku jirta oo dawladdeennu aysan indha adeeg iyo awood ciidan midna aysan ku lahayn diblomaasiyaddeennu daciif tahay oo dadka aqoon-yahanka oo diblomaasiyadda laga rabaa inaysan wax horokaca ka samayn karin diblomaasiyadda waxna ka dhigi karin ayay maanta kenya ku fadhidaa ciidankoodiaa ku jira dalkeenna ilaa saddex boqoloo kilomitiroo dhiroo fadhiya iyo laba boqol toddobaatan iyo shan kilomitiroo dhinaca xuduudda ayuu jooga anoo dhanka waa kala naqaana taakataaka u naqaana dhibaatada ay ku jiraan ganacsigaynay gubayaan maalin walba sida shirkadaha hormuud oo kale dawladda soomaaliya ma ka hadasho marka dawladda soomaaliya ka hadli weyda iyoo ganacsigoodii la gubayo maxaa marka ay dhibahoo leeda inuu yidhaa safiirkaadii eekaadii soo iri bismillaahi raxmaan raxiim ani aragtidayda ee xiriirka labada dowladood waxaan u arkaa ani aragtidayda eela tahay in aanba wixiiba east africa gaar ahaan kenya aanba iska jarnaba ilaa qaadkeenna si toos aan ula xiranno etoobiya eritreya suudaan jabuuti shantaas waddan in aan collective security samaysanno maxaa yeelay aan badaha iyo dhammaan iyo waxyaabaha dhan isla wadaagno kenyana aa sidaas aan iskaga jarnaba wax ay noo haysa ma leh waxay noo keentaa uuna daraagiisa noo keentaa qaadkay noo keentaa oo waxyaabaha ugu waaweyn oo dhibaatada iyo dhaqaalo la'aanta waddankeena iyo burburka ku keenay waxaan u arkaa faragelintii ee nagu haysay iyo dibu socodka ee nagu dalka ku haysay in ayadii maaragtay ilaahay ma xaqii oo soo dilaaciyey dowladda somalilan waxaan ka sugaynaa go'aan aad u adag waxaan ka mid a waa in qaadkan lagala joojiyaa dalka kuwaasi waxay ahayn qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanaya tallaabada ay dowladda kenya ku caydhisay safiirka soomaaliya ee waddankooda ku sugnaa islamarkaana ay ugu yeedhay safiirkii kenya ka joogay soomaaliya sidoo kalena qaar ka mida dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa iyaguna fikirkooda ka dhiibanaya arrintan
asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhahdaa xasan daahir oo joogo magaalada garisa waxaan u malaynayaa madaxda labada wadan kamaysan fikirin maadaama arrintan dhulkan shidaalka iyo gaaska uu ku jiray arrin xasaasi ay tahay kenya waxaan u malayni inay ku fududaatay haddii labada wadan safaaradaha la kala qaato waxaan u malaynhayaa kenya ayay dhibaata ku tahay waayaho wax badan dhaqaalo badan ayaa kenya kasoo gola dhanka soomaaliya haddaan fiirina dhanka gaaska kenya ayay u tahay faa'iido weyn waayaho intaasoo diyaarad ayaa kaad geeyaa soomaaliya kenya way ka faa'iidaa laakiin soomaaliya dhibaato weyn bay qaadka ku haysaa aniga siyaad yuusuf bedel baa la yidhahdaa ma garan kenyaana ku sugnahay oo dheedhaab baan ku sugnahay waxaan u arkaa laba dal oo walaalaha oo xuduud wadaaga oo wanaag iyo sharaf iyo macaamil wanaagsan ku wada nool bay ahaayeen ma garan dhibaatada hadda muuqatana waxa weeyaan waa mid labada iyo shacabka iyo ganacsigooda iyo wada noolaashahooda aad wax ugu dhimaysa ma garan loomana baahna inay heerkaas gaadho ma garan waxaan u arkaa in arrintaasi dawladda kenyana ka noqoto soomaaliyana weli jawaab kamay bixinina jawaabta ay bixinaysa mid degenaansho aho wanaagga ku salaysan iyo saaxiibtinimadii guud inay ilaalisa iyadna lafteeda anigoo ah maxamuud jaamac jeedi oo ku magac dheer dhegbulo ku nool magaalada gaarisa arrintan maanta labada safiir ee dalku labada dal soomaaliya iyo kenya ay kala qaataan ay kala qaateen waan ka xumahay waxaanan u arkaa arrin cawaaqib kuma keenayso sababtoo ah dalku waa laba dal oo derisa wax badan oo ka dhexeeyaan marka labada dowladood waxaan oogu baaqahayaa ama waxay ila tahay in ay inay isku tarajilaan oo xiriirkooda soo wada waanan ka xuma magacayga waxaa lagu dhahaa dubbed cali cali waxaan kamid ahay odayaasha gobolkan waqooyi bari waxaan hadda maanta rasmi ahaan u joogaa garis annaga waxaan qabnaa ilaahay markuu soomaaliya iyo kenya laba wadano isku xigto ka dhigaayo ninuu la tastay male wax badan baa ka dhexeeya waxyaalo fara badan baa ka dhexeeya labada wadan waxaa loo baahan yahay in dulqaad uu jiro labada dawladood ay isu dulqaataan ciidanka kenya baa soomaaliya jooga intaasoo boqoloo kun oo soomaali ah oo qaxootiha kenya joogta intaasoo boqoloo kun oo soomaali oo ganacsatada kenya jooga annagii ku dhalanay kenya oo reer kenya joogna marka waa dad wax iskaga xiran yahay labada dawladood wax weyn baa iskaga xiran waxaan dhihi lahaa meesha u dambaysa inaan la tegin la isla hadlo la isla fariisto carqalad hadday jirto si tartiib iyo si diblomasinime loo xaliya waa hagaaga dhegaystayaal aad bay mahadsan yihiin waxay ahayn qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan waqooyi bari kenya oo iyaguna raygooga ka dhiibanayay arrintan ka dhex taagan soomaaliya iyo kenya haddaba muxuu salka ku hayaa go-aankan kenya maxaa la gudboona dowladda soomaaliya inay ka jawaab ay ka bixiso go-aankan dowladda kenya arrimahaasi ayaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulow ka waraystay brofeser liibaan ciise oo cilaaqaadka caalamiga ah bartay islamarkaana ka tirsan hoggaanka sare ee jaamacadda muqdisho bismillahi raxmaan raxiim waxaan isleeyahay arrintan dhacday haddaan soo koobo sida warqadda dhinaca kenya ka soo baxay iyo qoraaladeeda iyo falalka ay sheegaysaba ay tilmaamayaan in arrintani ay salka ku hayso maalin dhoweyd bandhigii dowladda soomaaliya ee wasaaradda batroolka ay ka samaysay london iyo waxay ku andacoonaysaa in qaybo ka mid ah blockiskii la bandhigayay ee shirkadaha caalamiga loo bandhigayay qaybo ka mid ah inay ku jiraan meeshii muranka uu ka taagnaa marinbadeedkii overlapka oo yacni uu muranka ka taagnaa inuu ku jiraan marka waxay leeyihiin dowladda bishii lixdeeda waan la xiriirnay duruufo badan ma taqaanaa noo lama soo jawaabin sidii la rabay noo lagama taqayn marka adiga andacoonsho ay ku andacoonayaan ayay arrintan ku sheegeen laakiin haddii aad fiiriso oo tallaabooyinka ay qaadeen iyo cabasho ay ka muujinayaan arrinkaas isma laha sababtoo ah arrintaa waxa ay qaadeen tallaabadii koowaad in safiirkooda ay u yeeraan oo si ay ula tashadaan waa la gartay waa waa qeybta ugu hooseeya laakiin ay safiirka kalena ay yidhaahdaan soomaaliya deg deg inuu ku baxo weeye iyadana waa tallaabo kale oo ka culus marka waxaan isleeyahay ujeeddada salka ku haysa waxaa waaye in ay kor u qaadaan muujiyaanna muranka galka kala dhexeeya soomaaliya ee muran xuduudeedka ka dhexeeya ayay rabaan inay wadamada dariska iyo caalamka ay mar labaad ku baraarujiyaan waan gartay goobta laysku hayo ee meeshan lasoo halqaadee shidaalka erega laamo ereyadeeda ay aada dowladda u saaran tahay soomaaliya haddii meeshan meesha maxkamadda jirtay ahayd maxay ugu soo darsatay bandhigeeda maysan ahayn in maadaama dacwo ka socota inay fursad siiso
yacni iyaga waxaa weeye kolka mar hore shidaal iyo waxyaale inay ka baaraan la rabay maadaama dacwad laga bilaabay laga joojiyey iyaga iyaga waxaa ku filan ama mataqaana meesha cabashan ka qabnaa ha laga saaro iyo in laga wada hadlo laakiin aniga yacni aqoon ahaan waxaan isleeyahay waxa ay si xoog leh mararka qaarkood tallaabada ay qaadayso waxa ay u weyneyneysaa in arrintan dowladaha dariska iigaadka dowladihii inay ku baraarujiso caalamka muran xuduudeedkaas inuu jiro oo ka dhexeeyo muujin oo yacni sida la yidhaha tooshku ifin weyn ayay uga danleedahaa yacni waxay leeyihiin malafkaas maxkamadda hadda iyaga ayaa yacni socotay iyagaa laga rabaa daliilo laga rabaa marka waxay rabaan galka inay geliyaan murankan waa kana waa jiraan dowladda iyadan waxay ku xadgudbaysaa meesha arrintaa inay xoojiso oo dooshka ay ku ifiso ayay mataqaanaa ujeeddada ugu weyn ay tahay taa waa waa ujeeddada marka xaggii dowladda laga rabaa marka tallaabadii qaadi leh ma u furnaayeen wadooyin kale ee dowladda kenya inay u yeerto safiirkeeda inay kii soomaaliya soo dirto inkastay leedahay xariiraan sameyna jawaabtuna weyne wadooyin kale ma jireen wadooyinka kale waxay ahayd laba inaysan isku darin safiirkooda markay u yeerto waxaa la dhahaa in waa tallaabooyinka diblomaasiga ugu horeeya oo arrin markaad ka cabanayso inaad la tashato soomaaliyana waa dhici kartaa safiirkeeda inay u yeerto in jawaabaha la yska sugo oo qadiyadan la sameeyo sababtoo ah qadiyadan hadda london ka dhacday ma ahayn wax la iibiyey ma ahayn wax broses waxay ahayd keliya bandhig lasoo bandhigay maadaama lasoo bandhigay wax badan baa laga hadli karaa laakiin arrintan tooshku ifinta weynta ay wado iyo isxanaajintan weynka ay wado marka ujeeddo ayay ka lahayd maxaa la yidhaahdaa oo udhexeeya marka waxay la tahay xaggii dowladda soomaaliya iyadana laba dariiq ayaa u bannaan arrintii in ay maadaama ay aada kor ugu qaaday tallaabadayna inay kor u qaadana way u bannaan tahay inay arrinta dejisana way u bannaan tahay aniga waxaa ila habboon haddii iyada facil ficilkaas haddii radulficli xoog badan dowladda soomaaliya uga jawaabto waa wax dhici kara oo ay leedahay laakiin waxaa habboon qadiyadan in ay iyadu maadaama ay rabto inay toosh xoog leh inay ku ufiso inay u baahan tahay si diblomaatiga in looga sameeyo sababta waxaa weeye wixii muran ku jira oo xuduudda badda ah ku jira kaa waxa weeye waa oo ilaa maxkamadii ay soo kala saarto ayay noqonaysaa si caadi ah ayaa looga wada hadli karaa laakiin arrintan xoojinteeda waxay u baahan tahay in si diblomaasi ah loo markaad fiiriso khilaafka dowladaha soomaaliya maxay khibrad ka baratay arintii canada sweden sweden iyo sacuudiga turkiga iyo iyo arintii la xiriirtay maaragtay sacuudiga hadda kenya taagantahay jabuuti horguf baa jirtay ma moodaa siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya maxaa cilmi ka barata labadii sano
runantan waxay la tahay tan oo arrimaha dibadda soomaaliya kolley waxaa waa mas-uuliyiinteeda laga wareysan karaa laakiin anigu waxaa isleeyahay middan hadda oo kenya iyada dhinaceeda ayaa waxay wadaa arrinta tasciidin ama kor u qaadis oo xoog badan ayaa ku jira marka waxay u baahan tahay si xikmadaysan inay dowladda ula dhaqanto haddii maanta xiriirka xumaado labada dal kenya ayaa nugul markaad fiiriso leanna waxay isku dayeysaa xagga noqoto
sababtuna
waxaan odhan karaa xagga soomaaliya iyaga waxaa ka dhexe waxaa jira ganacsi weyn oo soomaalida ay jiraan hadda ganacsigii intiisa badan dad badan way ka gudbeen oo meelo kale ayay u gudbeen xiriirku marka hadduu sii xumaado economically iyagu waxay gaaraysaa arin arrin aanan mataqaana iyaga aanan u fiicnayn oo kale ayuu noqonayaa xagga securityka naftooda waxay isku dayayeen mar inay derbi ay sameeyaan ayay isku dayayeen derbigaas in ay sameeyaan tiina way derbigaas samayntii way joogsatay wuu ka joogsaday arrimo amni ah marka wada shaqayn amni ah oo la ilaaliyo waxaa ugu jirta faa'iido weyn baa kenya ugu jirta marka haddii laga fiiriyo marka geeska africa iyo isku furraantiisa iyo mustaqbalka waxaa la rajaynayo inay colaadi labadan dowladood dhex marto kenya faa'iido uguma jirto soomaaliyana faa'iido uguma jirto marka hadda kenya meel ay soomaaliya handidi karto ama dhibaato weyn gaarsiin karto ma joogto maanta laakiin waxa ay rabtaa keliya in faylkeeda muranka ah ee xagga ka dhexeeya maxkamadda caalamiga horyaal inay xoojiso oo ay tiraahdo arrintaasaa dhacday oo caalamka ishu ay soo geliyaan
kaasi wuxuu ahaa rofeser liibaan ciise oo ka tirsan jaamacadda muqdisho oo magaalada muqdisho ugu warramayey waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha uu soo diyaariyey jaamac abuulla jaamac
kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a qurmadeenna toddobaadkan ee barnaamijka waxaannu ku eegaynaa qoraalka farta afka soomaaliga gaar ahaan in laga gaaray himilooyinkii laga lahaa maxaa ka mid ahaa himilooyinkii laga lahaa himilooyinka qoraalka afka soomaaliga laga lahaa aad ayay u badan yihiin balse barnaamijkeenna oo uu inoogu marta yahay abwaan siciid saalax axmed oo ka mid ahaa madaxdii sare ee wasaaradda waxbarashada markii afka soomaaliga la qorayay khaasatanna ahaa agaasimihii waaxda barbaarinta ayaan u daynaynaa in uu noo faahfaahiyo himilooyinkii laga lahaa qaarkood iyo in laga gaaray dirkaba macalin siciid saalax axmed ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa mahadsantahay jaamac dhowahaya aannu toos u abaarno maxaa ka mid ahaa waxyaabihii halkudhegga idiin ahaa ama aad odarasayseen inaad ka gaari kartaan markii afka soomaaliga la qoray ummad waliba afkeedu inuu mid ay u qoran oo ay ku dhaqanto uu u ahaado waqaayo ay gaadho xagga barashada iyo afka iyo dhaqankaba kan ugu gun fog oo ay heli karto marka af soomaaliga himilooyin waa qura oo kooban lagama laha ee waa wax ka mid ah nolosha jiritaanka ummadeed ee afkaa ku hadasha meelay joogtoba haddii aynu xagga waxbarasho soo koobno waxa weeye midda guud ee horta waa in uu dhaqan kaydsamo markaan ummadda iyo baadisoocdeeda ay leedahay ummaddaasi inuu u kaydiyo oo ay sii jirto waa himilo af kasta laga yeeshaa marka uu tago qoraalkeeda gaar ahaan iyo xagga waxbarasho waa sida qura oo ku suuragal ah in afkaa la barto oo dug iskuul lagu dhigo dugsi uu hab waxbarasho galo waa inuu qornaado kabacdi xagga soomaaliga waagii uu qornaaday tusaalooyin badan oo haddaan soo koobo magacyadooda guud idiin sheego haayo waxaa suuro galay inay aqoontu qofka u fududaato marka uu sumadda afkiisa uu ku qorto oo ku barto sidii af soomaaligaba lagu arkay waxaa kale oo u meel marta oo uu qofka himilooyinka af soomaaliga uu usoo kordhiyey xagga waxbarashada ee ahayd waxbarashadii oo baahday baahday macnaheedu waa tii toddobaatan iyo shantii lagu gaadhay in la ballaadhiyo salka dugsiyada hoose dhexe ee tiradii ugu badnayd sanadkaa oo la qoro arday fasalka koowaada oo ilaa sagaashan iyo saddex gaadhaysay waxaa ku xigtay ujeeddada kale ama himilada kale oo lagu tiigsaday oo ahayd degaamaynta waxbarashada iyo dimuqraadiyeynta waxbarashada iyo mihnadaynta waxbarashada intaba kuwaa iyo kuwo kale waxaa suuro geliyey ama ay ku tis qaaday wuxuu ahaa qoraalka af soomaaliga aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay macalin siciid saalax axmed haddii aad sida aad carabka ku dhufatayba ku ekaano himilooyinkii laga lahaa waxbarashada qeexitaanka hore ee aad noo gogol dhigtay sidii waxbarashada loo ballaariyey iyo dimuqraadiyeynta deegaameynta dib ayaan faahfaahinteeda kaa weydiinaynaa hase ahaatee waxaa la isweydiinayaa dhinaca waxbarashada laftirkeeda baahidii la qabay ama baahiyooyinkii la qabay ee ahaa in laga kaaftooma luqadaha qalaad sidee markii aad howlahaas fuliseen deegaameynta ballaarinta waxbarashada ay run u noqotay oo looga dhabeeyey
baahi uqabka luqadaha kale layskuma hayo in mar walba afkaaga lagaga maarmo af soomaaliga iyo qoraalkiisuna cashar dhab ah oo cad oo ummadaha afrika xitaa ay halkudheg u qabsadaan oo lagu tusaale qaato iyo caalamka oo dhan beelaha isku heerka ah ee adduunka soo koraya wax u muuqdaa buu ahaa xilligaasi ama sida uu kaalinta af soomaaligu barashoo qura maaha eh uu barasho ahaan iyo maamulkii ummad laba saddex af oo saameeyo afkooda ku hadli jirtay oo qaar uu gumaystihii talyaanigu uu kaga tegay raadka afka talyaaniga oo ku shaqayn jiray oo wax ku bartay iyo qaar kan ingiriiska wax ku soo bartay oo ku shaqayn jiray iyo afka weyn oo dhaqankeenna ku raasukhay ama ku daadegay oo aynu ka mid nahay ee afka carabiga ah iyo inta luqooyin aynu deris nahay ee wadamada xuduudka aynu leenahay ama af soomaaliga ay isku waddan yihiin intuba saamayntaas saaad u garanayso wadamada deriska ah afaf kaluu af soomaaligu la degaan yahay oo la dal yahay marka intaasuma saamaynta ay ku hayeen iyo baahida wax midaya dadkii jamhuuriyaddan sheegayee saddexda af isugu yimaadeen wax u midaya oo lagaga haqabeelo xag maamul iyo xag waxbarasho iyo is-afgarashada bulshoba ayuu ahaa af soomaaligu waa run iyadoo wax badan laysku hayo afkeebaa lagu dhigaa iskuullada oo uu noqdaa afka lagu suntado waxbarashada macnigii medium of language ayuu ka jawaabay oo asaasigiisoo dhan ilaa dugsiga sare ay noqotay in af soomaaliga wax lagu barto oo ay tacliintu isaga tubtiisa raacdo Waa tahay.
Een, oo waa midayey waa oo- tahay ee, haa aan raalli ahaada raalli ah waan kaa gooye waxaa dhegaystayaal ayaana sugayay inta aanan ayaga u gacan haadin waxaad eh, wax yar noogu noqotaa oo iftiimin noogu samaysaa o- ereyadii aad carabka ku dhufuftay ee mashaariicdii wasaaradda waxbarashada ballaarinta waxbarashada iyo deegaanta deegaameynta waxbarashada maxay ahaayeen adoo noo soo koobaya
Een, qaarkood lagama salgaadho waa wax dheer ma aha mashaariic waxa weeye waxaa loo dhigaa qaran waliba waa kan samaysta qorshe xilliyeed uu wax qorshaysto inuu gaadho waxna yaabo badanna caalamkuu la wadaagaa marka markii af soomaaliga la qoray exactly sidii aad run ahaan u dhigtay oo ah himilooyinka kan laga lahaa oo xagga waxbarashada afarkanu soo kordhinayay maxay ahaayeen ama lagu gaadhay marka waa qorshe wasaaradda waxbarashada u yiilay markii afka la qoray waxaa markiiba lagu go-aan gaadhay in heerka dugsiga koowaad ilaa kan labiyo tobnaad waxbarashadiisu iyadoo afaf kale la dhiganayo ee af soomaali ku shaqayso waxaa manhajkii la taagay iyo ujeedooyinkii waxbarashada laga lahaa ku jiray qorshayaashii sannadaha kan hore oo aan waataan tilmaamay baahinta iyo dimuqraadiyiintu waa isu dhow yihiin oo waxa weeye waa in waxbarashadii da'da afsoo ah, da'da gaadhay dugsiga xilligii dugsiga ee lix jir qof kastoo ilmo kastoo soomaaliyeed xitaa shan jirka iyo dugsiyada xanaanada waa la bilaabay laakiinse sida ugu sal ballaaran eh, in ay waxbarashadiisu gaadho oo wixii loo yiqiinay waxbarashada khasabka ah oo sidaan sheegay toddobaatan iyo shantii bilaabantay waxaa kale degaaminta waxbarashadu waxay ahayd in dadka takhasusyo goor hore la bilaabo aan jaamacadda lala sugin ee dugsiyo sare sida dugsiyo sare ee beereed deegaanada beeraha lagu barto dugsiyo sare ee xoolo deegaanada xoolaha oo afkii sida lagu barto deegaanada badda iyo kalluumaysiga leh kooda lagu barto oo dugsiyo caynkaasa loo yeelo baahinta ugu weyn iyo tan kale midaynu adduunka la wadaagnay sanad walba ah, jamciyadda quruumaha ka dhexaysa iyo laamaheeda waxbarasho sida unesco waxay tobankii sanoba abbaartaa in halku-dheg la sameeyo oo la- tobankaa sare lagu gaadho Een, waxaa ka mid ahaa een, waxbarashada loo dhan yahay oo baahinteedu ay soomaaliyaba dhaaftay oo caalamka oo dhami inuu qof kastoo bani aadam oo nooli uu gaadho waxbarashada asaasiga ah iminka intii uu waddanku burburka ku jiray ayaa heerkaaba lasii dhaafay Een, ayay waagaa eh, waayadaa la bilaabay oo ay ka mid noqotay waagaa tan baahintii koowaad aan sheegayay afka in la qoray iyo ololihii een, meel maray ee la ogaaday waxay jamhuuriyadda soomaalidu ku heshay een, eh, bilada akhris qoraaska ee ugu sarreysa caalamka ah, lagu bixiyo ee ah literacy Een, sidaas ayay kala ahaayeen iyo waxyaabo badan waayahay Een, himilooyinkaas ballaaran aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abwaan macalin siciid saalax axmed dhegaystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno qoristii farta soomaaliga ma laga gaaray himilooyinkii laga lahaa xilligii la qoray aan u gacan haadiyo dhegaystaha koowaad dhegayste adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka inshaana macalinka adiga iyo dhammaan igaala- igala qaybqaadayaasha barnaamijkan waan idin salaamaya haddii aan u kada kula barnaamijkana macalinka waxaan weydiin lahaa laba weydiinood een, weydiinta koowaad een, een, macalin waxaa jira erayo fara badan oo aynu adeegsano kuwaasoo aan soomaali ahayn ha ahaadeen carabi ingilish urdu iyo afaf kale haddaba abwan adiga iyo dadka aqoonta ula afkeena hooyo maxaa idinkaga qorshaysan magac u bixinta erayada aan soomaaliga loo hayn ilaa imika een, weydiinta labaad xilligan aynu ku jirno een, soomaalidu waxay baratan ugu jirtaa barashada afka een, afafka qalaad oo xilli waxaynu joognaa een, manhajkii waxbarashada lagu dhigayay loo wada bedelay afaf qalaad een, taasoo lagu barto goobihii waxbarashada keliya een, maadada soomaaliga oo intii kale afaf qalaad ay tahay taasoo burbur weyn ku keeni kartaa amaba ku keenaysa afkeena hooyo haddaba kaalin intee la eg ayaad een, ku leedihiin ka hortaga falalkaas een, burburinta ku ah afkeena hooyo aad ayaad u mahadsan tahay caaisha waa laba su-aalood oo runtii aad qiimo u leh macalinka ayaan u daynaynaa inuu ka jawaabo abwaan saciid saalax axmed
Ah, waa tan koowaad ee ereyada a- amaahda ah oo afka ku jira iyo wixii ka qorshaysan ama ay tahay iminka u hadli maayo hay-ad gooniya een, oo aan hadda gacanta ku haysa daweynta wax walba inkastoo aan ku hadli karo afka akademiya goboleedka af soomaaliga oo ka howlgasha geeska africa dalalka eh, af soomaali lagaga hadlo oo dhan oo kolley wax uga qorshaysan yihiin hase yeeshee ereyada in afafku isdhex galaan la yaab maaha asalkeedaba in erey l- ay luqadi amaahato oo mid kale hadday dantu ku kalifto weeye ka maarmi weydo oo ay u amaahatona wax la yaab leh ma aha oo la isticmaalo laakiin khasaaraha ku jira dhinaca kale oo badani waxa weeye erey aad leedahay oo afkaaga ku jira oo dhab ah oo la heli karo oo kuu suntan oo kuu dhadhamaya oo isaga adiga kuu dareen gooniya leh marka aad tuurto oo mid kale oo dhigiisa ah ama aanba buuxin karayn wixii macnihii uu siday kaagu aan afkaaga iyo dhaqankaaga ku buuxin karayn aad ku bedelato oo kaagu dhinto Een, dhibaatada haatan in badan jirta oo aanay dadku sii naawilin aanay doondoonin waa caynka markaan leeyahay ceeb maaha in la kala amaahdo waxaa lagu garanayaa lugooyinka jira oo dhami ama dhaqan ahaan walax aan walax aan ahayn een, hantidaada ayaa ku soo gala oo aada isticmaali oo magacda ay kugu timi baad laabud adiguna u bixinaysaa iyo boqolaal ama fikir dhan oo yimiba Een, hase yeeshee hayo dadkan ku hadla ayaan ogeyn in uu ereyadiida kuwa aanay u baahi qabin kuwa qalaad oo af soomaaliga ku jira in ay doonaan ama adeegsadaan Een, akademiyada aan magacaabay laamo bay leedahay iyaga iyo een, dad badan oo ama mid ururo kala jira oo aan isku xidhnayn hadda oo aada u kaydiya ama ay tahay laamaha akademiyadaasu leedahay oo akademiya goboleedka af soomaaliga ay ka mid tahay mid erey bixinta ah oo maaha akademiyada keligeed ku filan qof kasta oo danaynaya qof kasta iyo urur kasta oo afka u samaysan waa in xidhiidh duntii isku xidhaysay oo meel isugu keenaysay xitaa bal horta intii jirtay oo hore loo abuuray oo erey bixina oo lagu dhaqmayay inay dadku wada ogaadaan ay meel mariyaan waa tahay eh, su-aasha labaad kale- haddaad eegto su-aashii labaad ee, afafka qalaad ee lagu dhigayo manhaj manaahiishta waxbarasho ah, ee taasi dalka ka waa jiro waa- waa ayaan daro taagan Een, meelaha maamulada soomaaliyeed ka jiraan iskuullo yar oo kooban oo ah kuwa maamuladaasi jiraan baabac soomaali lagu soo hadal qaadaa luqa ahaan in lagu dhigo ama maadooyinka qaar lagu dhigo dacdii iskuullada dhiganaysayna wax yar boqolley yar oo kooban bay ka tahay waan la wa- waanu la wada soconnaa meel walba tirada dugsiyo oo sidaa fulisa ama meel marisa marka maxaa idinkaga idinkaga hagaagsan bahdiina eh, u ehelka afka soomaaliga su-aasha caaisho saas ayay u Wallaahi, dhacaysa taasi go-aan siyaasadeed bay ku sal leedahay oo maamuladaa jira waa inaan waa kala hadalaa waa hor fadhiisanaa waanu baahinaa waanu ummadda waa ku wacyigelinaa waxbarashada inteedii badnayd baa gaar noqotay oo ganacsi noqotay marka waxa dhiga adkaanta keenay dadka goonida een, u furtay iskuullada oo iyagu hadda meeshay wax ka helaan afka lagaga hadliyo manhajka- manhajka lagaga hadlo khasaaraha ugu weyn oo dhibta oo aanay xitaa dadku wada ogeyn waxa weeye qof waxbarashadu qofka ay soo saarayso waa la suntaa waa la waa lasii tilmaamaa in habka waxbarashada waddankaasi een, uu qof sidaa iyo sidaa oo waxtar u leh oo qof soomaaliya uu soo saaro haddii uu lugta ku hayo manhaj kale oo oo af kale daliilkiisa ku barto marka qofkii soomaaliga ahaa oo midaysnaa oo een, faca dambe waddanka kan u een, dadka ahaa wax- habka waxbarasho sooma saarin Waaya.
waaba taa dhibaatada ugu weyni waayahay aanu u gacan haadina dhegeystaha labaad Eh, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka magacaygu waxa weeyaan xamse axmed aadan oo jooga magaalada hargeysa aad baan u salaamaya barnaamij taadigiyaha iyo barasare macalin abwaan saciid saalax su-aasheeda koowaad waxay tahay markii far soomaaligii la qorayay af soomaali odhan maayo far soomaaliga markii la qorayay halka xisaabaadka tirada markaad eegtid marka waqooyi iyo koonfur aad eegtid halkan waqooyi shan iyo toban tusaaleahaan kuusoo qaado shan iyo toban waxaa lasoo horeysiinaya shanta tobankana waa la dambaysiinaya koonfur markaad tegtid soo- waxay noqonaysaa shan iyo toban toban iyo shan marka waxaa jirta kala qaybsanaan halkaa tirada ka jirta ma asal bay ahayd marka hore in saa labadu waa ay labadaa koonfur iyo waqooyi ay ugu wada hadli jireen mise waxaa kala bedeshay tiradii markii la sameeyey far soomaaliga la qoray oo waxaa lagu qoray teebaana la qaatay haddii aad noo sheegi kartid su-aasheeda labaadna waxay tahay far soomaaliga qoristiis macalin ma waxa la geeyey shanta degele soomaali degto mise waxaa lagu soo koobay qura ee, jamhuuriyaddii sidaada hadalka u aad u tidhi oo markaa mid heed marka tusaale ahaan kusoo qaato macalin iminka jabuuti iyo kale far soomaaliga aad uguma hirgelin anoo dee og inaynay markaa dawladdeena ayna ka telinay berigaas bal maxaa idinka qorshaysay amba maxaa berigaa dhacay oo noo- nala wadaagi karsa oo loo gaarsii waayey intii soomaali deganeed degelka geeska africa ka deganeed oo kale talabaadee ku raacin lahay oo arara iga ah waxa weeyaan macalin een, waxaa jirtay riwaayad aad samayso la idhaaho filinkii daraawiishta oo ku sagaal boqol labiyo sideetanki ilaa shan iyo sideetanki la yidhi bilad aada u qaaliya buu kusoo hooyey oo filinkaa da-dii yareed ee dhalatay ilaa sagaashamayeedkii waxba kama yaqaanaan meel lagu qoray man arag baltaana dad wax naga sii karayso aadna waan kuu mahad celinaya waqtiga qaaligeed maanta noo la hadlaya qof kamid a haldoorada soomaalida kii ugu haldoorsanaa waa bare waa macalin in badanna waxaan aada iyo aada u akriya qoraalladaada waayo waxna ay da-da yare ilaa dhowr iyo sagaasankii dhalatay ma ihi dadkii kula soo kacay ilaayo kaala soo kacay jaamacaddii la foole oo Waayo.
intaasoo dhan kula soo socotay laakiinse waxay ka daba geysay qoraaladaada iyo aqoontaada iyo miisaanka soomaalida ku leedahay inkastoo haddana waxyaabo badan dhaceen waad Aad baan mahadsan macaan ku tahay.
salaamay.
waad mahadsan tahay aan macalinka u dayna inuu sii dhammaystiro Eh, macalin kusoo dhawow waa laba su-aalood oo barnaamijkeena quseeyo iyo su-aal kale oo barna- barnaamij kale noqon karta laakiin fursadiisa uu uga faa'iidaystay dhegeystahan kusoo dhawow
Ah, waa mahadsan yahay amse waxaan yeelaynaa aan soo kookoobno mid waliba waa wax badan tan ugu horeysa waa wax iska waa sahlan oo aan tilmaanteeda ogahay sida tirada loo yidhaahdo weligeeday soo jirtay ee af soomaaliga waktigii la qoray labadaasiyood ma kala noqon Eh, degaanada soomaaliyeed baa qaarna salka tobanleyda horraysiiyaan qaarna horraysiiyaan salka halka koowaadka eh, mid horraysiiyaan sidaasay u hadli jireen sidii baa loogu yimi sidii baa loogu daayey waa labaduba waa sax midna lama reebin En, qofku markuu hadlaayo kuu rabuu ku hadli karaa marka la qoraayona en, labada midna lama khaldo oo kuma qorna laakiinse habxisaabeed uun u eego ma salka labada sal toban iyo shan wax waliba ma tobanleyda iyo wixii ka badan baynu xagga badan baynu ka bilownaa mise en, xagga waa waxa aan sheegayaa waa baska ten space iyo en, waxa ah haleyda ee kowda shan iyo toban en, sidaasay ahayd ahaan jirtay en, iyadaa mid u guuri Eh, marka afafku waa isbedelaan markay laba wax iyo saddex iyo wax ku kulmaan oraaho kala duwanna aakhirka mid uun baa qaalib noqota ka soco dalalka af soomaaliga ku wada hadli jiray waagaa afka la qoray xidhiidh dade daleed iyo kama dhexayn isu furaanta xitaa hadda en, iyagoo kala dalal ah ay isu dhow yihiinna waagaa ma jirin labiyo toddobaatankii afaransiis baa lagaga hadlayay welina lagaga hadlaya jabuuti aa tusaale usoo qaadatay en, weli gumaysihii faransiiskaa joogay iyada dhibta gaar oo jabuuti haysataay oo afka kan maxaa loogu hirgelin waayey dadku si fudud bay u yidhaahdaan laakiinse waa dal leh ugu yaraan saddex af oo oo mid walba ay dad degelkaa ku nool iyo afdegeleed noqon kara oo ah afka soomaaliga afka cafarta iyo afka carabiga afka faransiiskuna waa waxa uu dhex ugu noqday waa adigoo yidhaahda maxaa kenya oo dhan loo ay ugu u hirgelin weyday af soomaali maya tiradaa badan waa degaan kooban oo qura marka dal gooniye weeye laakiinse afka erey bixinta iyo qaabka lasoo qaatay lama kala xigo ereyada tan culumta lagu isticmaalay degaanada farsamo ee hawleed mid beeraley iyo mid raacato iyo mid be- xeebeed bay khusaysaa iyo shaqooyinka ee ma khusayso wadamada af soomaaliga lagaga hadlo afka lagaga hadlaa waa wax isku ereyo dhow isku oraaha dhow oo markaa ma kala tagana waa sida uu jaamacu sheegay ee su-aasha kale ee filimkii waaga waa filim buu ahaa darwiishka soomaaliyeed lo oran jiray maalin dhaweyto idaacad baa in khalada idaacad kale ayaa wax ka baahisay dad badanina waxbay ka qoreen aada baa loo wada danaynayay waan jeclaan lahaa in baahin gaar ah iyo barnaamijyo gaar ah oo filimkaasi muxuu ahaa siduu u samaysmay xagguu ku dambeeyey dad baa u haystaba oo yidhi lama daawani adduunka in badan laga daawaday xanuun badan igu leh raadkiisa oo su-aasha yaroo lay weydiiyo markuu qofku iska yidhaahdo uma haysaa filimkii hadda youtube-ka ma laga helaa oo xaggee baanu ka eegnaa ayaan marmar badan ooyaa oo ilmu iga timaadaa marka aan u daysano fagaare ka ballaadhan barnaamijkan afka iyo munaasabadan eenu ku hadal hayno oy maanta wiigan inuu ku aadan tahay oo idaacadda tan u xulatay oo malaa ah maalintii caalamiga ee afafka hooyo ee adduunka oo inagu soo aadan oo khamiista ku aadan haddii eeba awood la yidhaahdo uu idmo ee, waa sidaa ayaanu yeelaynaa saas ayaanu ugu kaadinaynaa maalinteeda haddii eebaha awoodda la idmana waan la doonan doonaa filinkaas darwiishkii soomaaliyeed aad ugu magac dartay ee aad adigu samaysay aan u gudubno gebagabada barnaamijkeenna dad badan oo soomaali ah khaasatan dadka indheergaradka ama ee, dadka aqoonta leh ee bulshada soomaaliyeed lagu tiriyo ayaa marka ay baraha bulshada wax isku dhaafsanayaan waxa ay isticmaalaan afaf qalad gaar ahaan afka ingiriiska waxaadna moodaa eh, jiilka cusub oo soo korayana inuu ku daydo maxaa u sababa in eh, dadkii waxbartay ay af qalaad ku wada hadlaan eh, ayadoo ay og yihiin in waxyaabo badan oo annaga inoo gaar ahaan lahaa ay dad kale eh, la wadaagayaan aanan loo baahnayn in waxyaabaha qaladka ah ee bulshadeenna dhexdeeda aan dadka kale xayeysiin ahaan loogu gudbin maxaad ku talin lahayd
talo kale ma lehe waa in marka aan loo baahnayn laga daayaa macnaheedu waxa weeye haddii degelkaa wax lagu qorayaa marka hore loogu talagalay mid laba afeed ah oo afqalaad iyo af soomaaliga sababa jira ay marka horeba u dhalatay in la yidhaahdo waa degelkii wardheero qaybna english baa lagu qoraa qaybna af soomaali laakiinse qof isagu iskiis la xidhiidhaya oo la raba in uu la hadlo qof kaloo soomaaliya qof mid soomaali degel qura ah oo u yidhi waa soomaali oo soomaali u samaysan yahay wax ku qoraya waxa qura oo aynu ku sababeyn karnaa waa qofka iyo kalsoonidiisa hadduu dhimaal kalsoonidu kaga jirto afkiisuna dhimaal buu kaga jirayaayo kanuu wax ku gudbinayo inaanu mid kale ka xigin afkiisa hooyo uu qofku og yahay uu ku kalsooni qabo wax ka duwan u sheegi mayno in aanu kalsooni darro darteed isugu muujin karin inuu is yidhaahdo afka qalaad baa lagu aqoonoobaa mar hore ayaa marxuumkii cali sugulle iyo intii halabuurada soomaaliyeed uu ina yidhi af qalaad aqoontu miyaa maya maya waa intuu qofka eebe geshaa marka taa intaasaan kusoo koobi lahaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa gebagabadii barnaamijkeenna wakhtigaada qaaliga ah adiga iyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay waa idinkaga mahad celinaynaa waan idinka mahad celinayaa sida aad u sheegtay maalintii afka hooyo waa soo socotaa annaguna minneapolis waxaanu ku qabanaynaa maalinta jimcaha goobta la yidhaahdo had wanaag oo lagu xusaayo sidii aan usoo xusi jiray sanadihii iminka maraya ilaa shan iyo toban sannadoodba adna jaamac waad mahadsan tahay adigaa mudan dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga waa naga intaa toddobaadkan waxaana ku eegeynay in laga gaaray himilooyinkii afka soomaaliga fartiisa markii la qoray waxaa inoogu marti ahaa abwaan macalin siciid saalax axmed tan iyo kulantadeena dambe maqal dambe oo xiise leh
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaynu intaasi kaga soo gudbi doonaa dhegeystayaal intaynaan gabagabada idaacaddaynu ku dhownayn dhinacii kaalmaha heesaha jalleecin aan sahre ciidna nuurka codsada qodob iyo laba ka mida wararkii adduunka ugu waaweynaa mahadsaned cabdixakeen safiirka soomaaliya u joogay dalka kenya maxamuud axmed tarsan ayaa maanta gaadhay magaalada muqdisho kadib markii kenya ay ku amartay inuu dalkaasi isaga baxo maalintii shalay sidoo kale kenya waxay sheegtay in ay la laabanayso safiirkeedii u joogay dalka soomaaliya waxaanay tallaabadaasi sabab uga dhigtay in dowladda soomaaliya ay ku eedeysay inay xaraashtay goobo shidaal oo ku yaala biyaha ay isku hayaan soomaaliya iyo kenya oo horyaala maxkamadda caalamiga ah ee magaalada heeg dowladda soomaaliya iyadu ilaa hadda wax jawaabo kamay bixin arrintaasi maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobolka bari ee puntland ayaa dil toogasho ah waxay ku xukuntay afar dhallinyaro ah oo lagu eedeeyey inay dileen nin ganacsato ah oo magaciisu ahaa salaad cabdi diiriye garyaqaanka maxkamadda ayaa sheegay in afartaasi dhallinyarada ahee ay qirteen dembiyada ay galeen markii ay maxkamaddu dhegeysatay saraakiisha soo qabatay iyo kuwii baadhista ku sameeyey waxa ay maxkamaddu la tiigsatay qawaaniinta iyo shuruucda u yaala maamul goboleedka puntland waxaanay maxkamaddu ku xukuntay dhallinyaradaasi dil toogasha dhinaca wararka caalamkana dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan ayaa maanta oo axada u safray dalka bakistan iyadoo la filayo in ilaa hadda uu caawa ku dhawaaqi doono mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo dalka bakistan oo ku kacaya balaayiin dollar socdaalkan oo qaadanaya muddo laba maalmood ayaa kusoo beegmay iyadoo xiisadii ay ka dhex taagan tahay labada wadan ee dariska ah ee bakistan iyo indiya indiya ayaa dhowaan ku eedeysay xukuumadda islaamabad inay ka dambeysay weerar dhimasho badan geysta oo ay ku dhinteen saraakiil askar ka tirsan ciidamada indiya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay saare ciilan nuur dhegaystayaal markanna waxaynu ku wada nasan doonaa cababaxay ee socodka iyo weliba codadka aamina cabdulaahi xirsi iyo axmed cali cigaal
sida mayay arooryaad ama ilabiyalaaho onkuliyo ilaa maray adigoo anniimaan sowduga fooraha kulli adiga inaad tahay ogaada kamaan garan adigoo anniimaan urta caafimaadkale kulli adiga inaad tahay sowurgoonki maan garan sida ubax gudoogsaday ama kaynu baadloon afka saarin xoolu adigoo anniimaan urta caafimaadkale kulli adiga inaad tahay sowudgoonki maan garan moogtahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa anna awlaxii daray ogtahay jacaylkuna eebaadu siduu haalis wadna kala eegtaa anna awlaxii daray ambabaxa ee socodka inaneeba igu qadin ambabaxa ee socodka inaneeba igu qadin adiguna dhiyaamin axdigana ha fuduudayn axdigana ha fuduudayn ambabaxa ee socodka
ama baxaya socodka inaan eebba igu qadin waa codadka fanaaniinta axmed cali cigaal iyo weliba aamin cabdulaahi xirsi dhegaystayaal waan ka xunnaa inaan idinku bergoyno dabcan heestaasaana gabagabo noqon doonta idaacaddayda galabnimo oo ay halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen saare ciidan nuur iyo anigu cabdixakiin maxamuud shirwaca iyo weliba soo saaristii bashiir abikir cabdilaahi iyo weliba guud ahaan bahda v o a idin leh nabadgelyo
aaga inaad tahay ama kaaaninays